halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban hirarka f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan boggaan internet ku leenahay ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha juulaayna waa lix sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
midda kale ugu daran oo aad maaragtay loo hadalhayona waxay tahay al-shabaab in ay doonayaan in ciidamadan ka dagaalama ama maleeshiyaadka ka dagaalama wadamada carabta sida isis oo kale inay rabaan inay ku biiraan
kaasi wuxuu ahaa injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo ka warramaya sababaha ay u xoogaysteen weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan soomaaliya waraysi ayaan idinka haynaa waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan gariiga oo iska diiday dalabaadka yurub ee qorshaha gunti isku geejinta iiraan iyo maraykanka oo isku marila in ay heshiis gaadhaan maraykanka oo ku guulaysta koobka adduunka ee gabdhaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka maleeshiyaadka al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xalay isku dhacay duleedka magaalada jalalaqsi khasaaraha weerarkaasi ayaan caddayn ilaa iyo hadda iyadoo warar aanu halkaasi ka helaynana ay sheegayaan in dhimasho iyo dhaawacba uu sababay weerarkaasi maxamed cabdulaahi caraaye oo ah sargaal ka tirsan ciidamada dowladda oo goordhow aanu la xidhiirnay ayaa v o eda uga warramay weerarkii xalay
weerar guuniyo ay soo weerareen meel ma jirto magaaladii rabeen inay shacabka iyo qalqal geliyaan goobaha ganacsiga iyo waxyaabaha meelaha noocaas oo la fariista iyo inay shacabka ka qalqaliyaan asgaray isaga hor yimaadeen meel xabadaa dhex maray kadib ciidankaa tegay meeshiyaa lagu galay waana laga raacdeeyey magaaladay rabeen inay soo galaan magaalada askeedaa looga hortega marka qaarna waa laga dilay inta kalema carab
maleeshiyaadka al-shabaab ayaa waayadanba u muuqday in ay ku in ay xoojinayaan weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaana kuwa ay la beegsadaan fariisimada ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka iyo deegaanadii horey looga xureeyey codbixiyaasha dalka gariiga ayaa si weyn uga horyimi qorshayaasha dalalka deymaha ku leh dalkaasi ay soo jeediyeen oo ahaa hindisayaal guntigiijis ah taas oo ay beddelkeeda u ballanqaadeen deymo kale siddeetan iyo toddoba waraaqihii codbixinta ee la tiriyey ayaa in ka badan lixdan boqolkiiba waxay ka hor yimaadeen hindisahaas iyaga oo iska indhatiray baaqii midowda yurub ee ahaa inay suuragal tahay in dalkaas laga saaro suuqa lacagta yuroga ra-iisul wasaaraha dalka griiga oo dabada ka riixayay in shacabkiisu ay u codeeyaan maya ama ay ka hor yimaadaan hindisahaas ayaa sheegay in ay u dabaaldegayaan guusha dimuqraadiyadda isaga oo sheegaya inuu dib ugu laabtay mar horeba miiska wadahadalka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in codbixinta dadweynuhu ay awood badan siin doonto si uu go-aano wanaagsan ula geli karo dalalka deymaha ku leh dalka griiga isbahaysiga maraykanku hogaaminaya ayaa weeraro xagga cirkaha ku qaada bariga dalka syriya maalmihii sabtida iyo xadda waxaana weeraradaasi xagga cirkaha lagu dila ugu yaraan saddex iyo labaatan ka mid ah maleeshiyaadka kooxda daacish waxaana goobtaasi lagu dhaawacay xubno kale war-saxaafadeed lasoo saaray shalay oo axad ahayd ayaa lagu sheegay in weeraradan xagga cirkaha lagu bartilmaameedsaday dhismayaal iyo weliba goobo kale oo ay marin ahaan u isticmaali jireen kooxda daacish afhayeen u hadlaya isbahaysiga oo la yidhaahdo lieutenant colonel thomas galeran ayaa sheegay in weeraradani ay ahaayeen kuwo wax ku ool ah kuwaasi oo ka hor istaagay kooxda islaamiyiinta iyo inay isugu gudbaan ama ay isugu gudbi karaan iyagoo sameynaya dhaqdhaqaaqyadooda militari ee syriya iyo ciraaq dayax gacmeed aan cidi wadin oo ruushku leeyahay ayaa subaxnimadii axadda ee shalay ku degay xarunta caalamiga ah ee hawada sare waxaana arrintani ka dambeysay kadib markii dhowr goor lagu guuldaraystay in xarunta hawada sare la gaadhsiiyo sahay kala duwan dayax gacmeedkan la diray ayaa gaadhsiiyey xarunta caalamiga ah ee hawada sare in ka badan saddex tan oo isugu jirta cunto shidaal iyo sahay kale oo halkaas looga baahnaa mas-uuliyiin kala duwan ayaa sheegaya inkastoo marar kala duwan lagu guuldaraystay ganista cirbixiyeenka haddana inaanay jirin wax khatar ah oo haysatay xarunta hawada sare sida in cuntada ama sahaydu gabaabsi ku ahayd iyo in kale cirbixiyeenada u dhashay cirbixiyeenno u dhashay dalalka maraykanka iyo ruushka oo saddex qof gaadhaya ayaa xilligan ka howlgala xarunta sare ee caalamiga ah dhammaadka bishan ayaa la filayaa in saddex cirbixiyeen oo cusub loo duuliyo xarunta hawada sare si ay ugu biiraan cirbixiyeennada haatan ku sugan subaxnimo wanaagsan iyo ramadaan kariim idil ahaantiinba meel walba aad nagala socotaan halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a sidii aad warkaba ku maqlayseen waxa ay ciidamada ammaanka ka hortageen weerar ay al-shabaab la damacsanaayeen in ay gudaha ugu soo galaan magaalada jalalaqsi haddaba kooxda al-shabaab ayaa waayadanba xoojinayay weerarada ay ku qaadayeen fadhiisimada ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kalena waxa ay weeraro ka geysteen deegaano horey looga xoreeyey injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo horey wasiir u soo noqday marna la taliye iyo afhayeen u ahaa madaxweynaha soomaaliya ayaa falastiin axmed iimaan waxay ugu horreyn weydiisay sababta ay u soo xoogeysteen weerarada ururka al-shabaab
waa sidaa usheegtay falastiin waxaa dhab ah in maaragtay aada moodo in laba kacleyn oo dhanka al-shabaab ah ay jirto oo soomaaliya siiba koonfurta iyo bartamaha soomaaliyaba ay soo cusbooneysiiyeen dagaaladii waxaa tusaale noogu filan lix ilaa tonkii june leebo iyo dagaalkii halkaas ka dhacay oo runtii al-shabaab soo nooleeyey moralkooda iyo marka arrimahan waxaa loo aaneynaa arrimo fara badan oo ay kamid tahay kow al-shabaab in muddo ah amisom iyo ciidamada dawladaba goobihii ay tageen hore ugama sii soconin waa la socotaayo muqdisho marka laga saaray laba kun iyo koo iyo tobankii bay ahayd baraawa oo waxay ahayd octoobar laba kun iyo afar iyo toban jowhar december laba kun iyo laba iyo toban haddana waxaa moodaa in aan hore loo dhaqaaqin marka arrimahaas waxay siisay wakti iyo iyadoo awalba haystay goobo fara badan oo ay ku dhumaaleystaan siibaa waxay keentay marka inay hadda laba kacleen xoogan soo sameeyaan midda kale ugu daran oo aada maaragtay loo hadal hayana waxay tahay al-shabaab in ay doonayaan in ciidamadan ka dagaalamo ama maleeshiyaadka ka dagaalamo wadamada carabta sida isis oo kale inay rabaan inay ku biiraan laba kacleentan waxay siinaysaa fursad ah in al-shabaab ay yihiin dad ay la midoobi karaan ku biiri karaan marka arrimahaas oo dhana markii laisku daro waxay keentay in ay maaragtay soo laba kacleeyaan iyadoo weliba tan ugu daran waxay tahay amisom oo dowladaha maraykanka iyo caalamka oo dhan iyo dowladda soomaaliya aada ugu faanayeen in ciidamadii afrikaanka guulo badan ay geysteen laba kun koo iyo toban ilaa iyo hadda laakiin dhigashada ay isdhigteen hadda waxay keeni kartaa in guulihii oo afrikaankii u yimid caawanay soomaaliya in maaragtay iyadana la yiraahdo guuldara ayay maaragtay noqon kartaa waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto oo muhiim ah in ciidamada dawladdu waxaad moodaa dagaalada furuntiga ay ku jiraan oo dhan inaysan keligood tallaabo qaadi karin oo ay ku weerari karaan degaano kale iyadoon amisom ka helin awaamirtii iyo logisticadii iyo taasna waa caqabad kale oo keentay in al-shabaab ay waxay doonaan sameeyaan ma laga yaabaa in hogaanka cusub ee al-shabaab uu wax ka bedelay xeeladihii dagaalka ee kooxda sababtoo ah markii la dilay hogaamiyihii al-shabaab axmed axmed cabdi godane dad badan waxay filayeen in al-shabaab ay kala daadan doonaan marka ma dhici kartaa in hogaanka cusub ee al-shabaab uu qorshayaal cusub uu ku dhiirigeliyey xoogaga al-shabaab ha dabcan waa imaaneysaa weliba waxaa dhici karta in uu aada u danaynayo si uu u helo kaalmo caalami ah iyo dhaqaalo icisna ay hadda soo xoogeysanayaan in ay ka fikirayaan sidii taas taasna ay tan daliil u tahay bal in iyagana ismuujiyaan midda kaleo iyagana maaragtay uga sii muhiimsan waxay tahay fursaddan la siiyey oo muxuu ahaa ay ku fikiraan ay ay kaga tashtaan si istraatiijiga wixii dhici lahaa haddana bisha ramadaan oo lagu jiro oo muddana la ogaa ramadaan walba inay qaraxyo suubiyaan iyo dagaallo haddana aada moodo in foxkii muqdisho ay si uga leexdeen oo leego iyo cadaado iyo muxuu ahaa ay arrimaha ka sameeyeen ama jalalaqsi oo maaragtay iyadana maarata iyo waxay keentay in fursadahaas ay helaan fursadihiina ay noqoto inay maaragtay ay loo arko haddaba inay dad soo loo leen kara waxaa kaloo iyadana xusid mudan in ciidamada dawladda runtii oo runtii dhabar adeegyo dadaal badan sameeyey haddana aada loo hadalhayo in shan bilood mushaaraad aysan qaadan in lojistic ku filan aysan haysanin arrimahaasna iyadana waxay keentay in moraalkii ciidamada sidii rabay inuusan noqon arrimahaas oo dhan marka waxay sii xoogeynayaan kooxahan maaragta al-shabaab
ugu dambeyntii marka si amisom iyo ciidamada dowladda ay mar kale awood ugu helaan inay ka adkaadaan al-shabaab ama loo dhimo weerarada al-shabaab maxay tahay tallaabada ugu habboon oo amisom iyo dowladda federaalka ay qaadi karaan tallaabada ugu habboon waxay tahay horta dowladda federaalka waxay ku guuleysatay in qaramada midoobay golaha ammaanka la marsiiyo muxuu ahaa sharci oranaya in ciidamada soomaaliyeedna sida amisom loo taageero logistica loo siiyo tii marka maxaa maaragtay ay uqabsoomi laadahay maxaa diidan in maaragtay amisom ay amar ka qaataan dowladii federaalka oo taliyii xooga dalka uu noqdo qofka oranaya degmo hebel waynaan caawa weeranaa oon tagnaa wax badan baa jira oo u baahan wada shaqeynta dhanka ciidamada dowladda iyo amisom waxaa kaloo iyadana muxuu ahaa dhanka dowladda oo mar walba caqabad noqoto wasiirada laisku bedelayo taliyayaasha la bedelayo arrimahaas oo dhan marka waxay keentaa lack of continuity waxa lagu yihahdo afka qalaad oo ah inaysan jirin wax joogteyn ah haddii taliyaha ciidanka uu muddo joogo wuxuu keeni karaa balaankiisii qorshihiisii inuu ka dhabeeyo oo u fuliyo laakiin haddii mar walba uu ka fikirayo beriyaa lagu bedelaa beriyaa lagu bedelaa arrintiina ay noqoto muxuu ahaa maarata ciidankii moraalkiisina aada buu low u noqdaa arrimahaas oo dhan marka dowladda waxaa habboon kow in istaraatiijiyadan oo ah amisom iyo ciidamada dowladda frontiga ku jira ama maarata afaafka hore bal in istaraatiijiyadooda dib loo eego dib eegis lagu sameeyo kadibna laga howlgalo sidii aan loo siin lahayn ciidamada maleeshiyaadka al-shabaab wax fursad ah oo ay ku fikiri karaan oo ay dagaallo kusoo qaadi karaan
kaasi wuxuu ahaa injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo hore wasiiro soo noqday oo faalleynayey sababaha keenay inay kordhaan weerarada ururka al-shabaab falastiin axmed iimaan ayuu khadka telefoonka ugu warramayay halkaad kala socotaan oo idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ramadaan kariim
wanaagsan dhegaystayaal midooda yurub ayaa sheegay in ay ixtiraamayaan natiijada ka soo baxday aftidii laga qaaday dalka griiga dadka ku nool taasi oo dadweynaha dalkaasi ay si weyn uga soo horjeesteen qorshaha midooda yurub ee guntigeejiska ah haddaba diidmada dadweynaha griiga ee qorshaha midooda yurub maxay ka dhigan tahay xageese salka ku haysaa ismaaciil xuseen farjar ayaa arrimahaasi ka wareystay rofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada
ismaaciilow natiijada waxa ku dhammaatay oo hadda go-aanka kusoo dhammaaday in boqolkiiba lixdan iyo kow kuwa diidanaa waxaana ay ku khasbayaan yurubiyanku dawladda ku khasbayaan ee inay aqbalaana diidanaa ayaa boqolkiiba lixdan iyo kow qaatay soddon iyo sagaalna haye bay yidhaahdeen oo way ogolaadeen marka sidaa darteed waxaa ku guulaystay prime ministerka hadda alexis sabira sabiras oo doonayay in la diido ayaa guulaystay oo arrinta saasay ku dhammaatay hadda marka diidmadani maxay tahay bal dadka haddaynu yaro fahansiino diidmadani waxay tahay walaal dee horta waa kan waddanka griiga shan sano ka hor lagu soo rogay inuu sameeyo wuxuu kalo austerity ama adeegdhimiduu sameeyo oo adeegdhimid keliya maahee ay cashuurta kordhiyaan ay welfareka ama caydha ay bixiyaan yareeyaan inay dayntii iska bixiyaan isdadeg u bixiyaan in weliba deficitkii ama magaranaysa budgetkii isdhimayey laga isdhinkii laga soo rogo oo laba sano shan sano gudahood lagu soo gaadhsiiyo in uu balas noqdo ama dheeraad noqdo ka dheeraad noqdo bersikoogi baa lagu khasbay bay ahayd taas dooki dadka waa ku adkaatay dawladii hore ninkii prime ministerka hore hogaaminaya waa kuwii isku dayay inay taas sameeyaan waa u suurtoobi weyday waa kii markaa dawladdan cusub ay dhalatay lix bilood ka hor dawladdan oo ku olola gasho ku olola gashay markaa inay diidi doonto waxaa lagu khasbay yurub ku khasabtay bangiga yurub ku khasbay inay diidi doonto ayaga marka tii ayuu doon inuu kaga dhabeeyo halkuu markaa ka odhan lahaa un waa lai doortay sidaasaan yeelayaa wuxuu goostay inuu mar labaad dadka yidhaahdeen referendum aanu afartan sano u qaadin kaho- eh, ka hore ugu dambeysay inuu yidhaahdo dadkaan dhex dhigaya hadda dadku markaa diidaan waan gartay aniguna waan diidaya haddii laha yidhaahdo waan gartay en markaa bal natiijadan iminka may u codeeyeen dadkii oo boqol kiiba koob iyo lixdan oo weliba tiro aada u sarreysa ah en aan markii hore aada loo saadaalinin oo la filayay inay isku dhowaadaan en markaa maxay bal dhinacii midooda yurub iminka maxay xaggee baa loo dhaqaaqay maxay ka dhigantay iminka arrintani waa su-aal aada u fiican waa runtaa horta farjarow oo ma garanaysa lama filaynin inay sidan u kala fogaadaan weliba dadka soo baxay aad buu badan yahay oo boqolkiiba lixdan iyo saddex dadka footeyn kara ayaa soo baxday inta badan oo konton haddii loola xitaa waa wax weyn marka arrintani maxay haddaba ka dhigan tahay dee waxay ka dhigan tahay kow in lagu noqon doono inuu hadda gacan xoog la haysto prime ministerka eh, sabiras uu haysto alka sabiras uu gacan xoog la haysto oo uu odhanayo kow isagu wuxuu leeyahay deynta dib ha loogu noqdo oo restructuring waxa la yidhaahdo micnihii waktigan ay dhacayso ee lanaga doonayo dib ha loogu noqdo oo ha la dheereeyo waktigaas wuxuu talabaad een, ha lanaga daayo in la yidhaahdo waa inaad adeegii jartaan in lana yidhahdo halanaga joojiyo inuu yidhaahdo oo farjira waa yin yar ku dare eh shantii sanayna soo dhaaftay arrinta lagu soo celiyey dhaqaalaha een, eh, eh, greegu halkii laga filayay inuu kobco maadaama lagu khasbayay de arrinta sameeyeen boqol kiiba shan iyo labaatan ayuu hoos u dhacay deyntooda nimanka waxay gaadhay boqol kiiba boqol iyo toddobaatan iyo shan oo wax soo saarkooga ka qiyaas maraykanka oo kale waa siddeetan canadana waa boqol kiiba soddon maraykan waa boqol kiiba siddeetan sidaasay u badan tahay marka khasab bay ku noqonaysaa reer yurub gaar ahaan jarmalka oo deynta ugu badan leh ilaa toddobaatan bilyan leh iyo faransiiska oo ilaa boqoliba af- eh, konton leh eh, konton bilyan leh een, waa berri bayba ku shirayaan baba eh, baris oo ilay war maxaan ka yeelnaa marka kolley kolley dib ugu noqon doonaan waan gartay way riixi doonaan deynta ayaa isleehay waan gartay su-aasha ugu dambe haddaan ka dhigo en dad badan ba waxay isweydiiyaan marka deyn la bixiyo en maxaa loogu ladhaa in la yidhaahdo adeegyadan ha la jaro tusaale ahaan ama ha la dhimo adeegyada waxbarashada lagu bixiyo ama caydha lagu bixiyo ama waxa maxaa is leedahay shuruudaha horta inta badan way keenaan dee waxay ka hor sidaa loo leeyahay waxa weeyaan sanad walba deynta waxbaa ku kordha oo waxaa ku kordha inta u dhaxaysa dakhligii waddanka iyo wixii uu kharash garaynayey marka haddii waddankii uu dakhligiisii ka yar ka yar yahay wuxuu soo gelaya sanad walba waxbaa ku biiraya marka taa la jaraya waxay doonaya inay yarayso kharashkaas ee isdhimidda inay yarayso oo ugu yaraan ay isleekaadaan kharashkii iyo wixii soo gelayey sidaasay uga jeedaan oo markaa lacagta saalaa ku biirtay ba uga jeedaan haddii kale dayntii de way sii kordhaysaa oo sanad walba waxbaa kusii biiraya
kaasi waxa uu ahaa brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka kanada ismaaciil xuseen farjar ayuu u waramayay halkaad kala socotaana waa v o a washington waxaa lagu sii dhowaanayaa xilliga loo qabtay in heshiis rasmi ah laga gaaro arinta hubka nukliyeerka ee dalka iiraan waxaana caasimada dalka awstriya ee vienna kulan uu uga socdaa wasiirada arrimaha dibadda ee quwadaha lixda ah iyo weliba dalka iiraan kuwaasi oo ku howlan sidii heshiiska madambays ah loo gaari lahaa si dalka iiraan looga qaado cunaqabataynta taasoo badelkeedana ay aqbalayso heshiis markaasi xakameynaya mashruuceeda hubka nukliyeerka waryaha v o eda mary salina ayaa warbixintan kasoo dirtay vienna ismaaciil xuseen farjar ayaa noo soo koobaya magaalada vienna waxaa ku laabtay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada lixda ah xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry oo warbaahinta la hadlayay ayaa gudbiyey fariin cad oo ku saabsan halka ay marayaan wadahadallada hubka nukliyerka ee dalka iiraan At this point, this negotiation could go either halkan way.
aan iminka taagannahay wadaxaajoodka socdaa laba jiho mid uun ayuu qaadi doonaa sidaasi waxaa hadalkiisa ku sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo la hadlayay warbaahin ku soo ururtay barxadda hore ee cobak balas oo ah goobta uu kulanku uga socdo wasiirada arrimaha dibadda ee quwadaha lixda ah kuwaas oo isku dayaya in ay gaadhaan heshiiskii ugu dambeeyey ee la xidhiidha arrinta hubka nukliyerka ee dalka iiraan inkasta oo diblomaasiyiinta ku lugta leh wadaxaajoodkani ay bidhaaminayaan in uu jiro horumar la sameeyey haddana waxaa muuqata in uu gabaabsi yahay wakhtigii loo qabtay in heshiiska lagu gaadho oo ah maalinta salaasada But I want to be absolutely clear with everybody. We are not yet where we need to be on several of waxaan doonayaa in aan cid walba u caddeeyo ma joogno weli halkii aan doonaynay inaan isla gaadhno waxaa weli jira qodobo adag oo ah kuwa laga hadlayo fariinta xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku soo beegmaysa xilli uu muuqaal ku baahiyey fariin kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan moxamed jafaad zariif isaga oo ku sugan cobak balas At this 11th hour, despite some differences that remain, we have never been closer.
saacaddan oo ah koob iyo tobankii inkasta oo ay jiraan xoogaa kala aragti duwanaansha ah oo hadhay laakiin ma jirto xilli aannu wakhtigan uga dhownahay in aannu wax isla gaadhno ayuu yidhi waxaa lagu soo warramayaa in laba dhinac laga sameeyey horumar taas oo kale ah gundhigga qaadista cunaqabataynada iyo weliba in la eego baadhista sida iiraan ay horumarka uga samaysay dhinaca hubka nukliyeerka gaar ahaan dhinaca qalabka si ay himiladeedaas u gaadho madaxa qaramada midoobay u qaabilsan hay-adda dhinaca kormeeridda arrimaha hubka nukliyeerka ee i a e a ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in ay dhammaystiri karaan baadhis la xidhiidha su'aalaha la iska weydiinayo mashruuca dhinaca hubka nukliyeerka ee dalka iiraan dhammaadka sannadkan wasiirro ka kala socda dalalka maraykanka britain faransiiska ruushka shiinaha iyo jarmalka ayaa door weyn ka ciyaaraya sidii heshiis looga gaadhi lahaa arrimahan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa isagu leh If there's absolute intransigence, if there's an unwillingness uh, to move on the things that are important, President Obama has always said we'll be prepared to walk away.
haddii ay jiri weydo dhibirsanaan ama niyadjab ku aadan in horumar laga sameeyo arrimaha muhiimka ah madaxweyne obama wuxuu mar kasta yidhaa waa in aynu isaga baxnaa waxaannu doonaynaa heshiis wanaagsan heshiis wanaagsan oo keliya ayaan rabnaa We want a good agreement, only a good agreement.
qaar badan oo ka mid a dhinacyada ku lugta leh wadaxaajoodka ayaa xoogga saaraya in shirarku ay sii socdaan ilaa la gaadhayo maalinta salaasada oo ah wakhtiga ugu dambeeya ee laysla gaadhay in heshiis la gaadho xataa haddii aan lagu heshiin qodobada waaweyn
ismaaciil xuseen farjar ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da mary salina inooga soo dirtay magaalada vienna ee dalka austria waxaa soo gabagaboobay koobkii kubadda cagta adduunka ee gabdhaha dalkan maraykanka ayaa ku guuleystay qadka telefoonka ee magaalada minneabolis waxaa si toosa ugu jira waryaheena isboortiga maxamuud mascade mascade hayeg bal ka waran guushan iyo guud ahaan ciyaarihii ay gabdhuhu soo bandhigeen muddadii uu socday koobkan
falastiin aad baad umahadsan tahay kooxda kubadda cagta ee waddankan maraykanka ee gabdhahoodu dabcan intii uu koobku socday waxay u muuqdeen ciyaaryahano ay adag tahay in laga badinayo markastoo ay banooniga ciyaarayn waxay u ekaayeen kuwa isku tiirsan islamarkaasina soo bandhigaya banooni aada u qurux badan walow banoonigoodu inta badan uu ahaa banooni dhanka difaaca ay aada uga dhisan yihiin kulankii dabcan soo gabagaboobay habeenkii xalay ahaa waxau ahaa kulan aada u xiiso badan oo wadanka japan ay maraykanka iskaga hor yimaadeen dad fara badan isma lahayn natiijada oo shan iyo laba kusoo gabagabowday inaas inay sidaa u ekaanaysay waayo maraykanku waxa uu u muuqday inuu ka awood badnaa habeenkii xalay ahaa wadanka japan waayo qeybtii hore ee ciyaarta afar gool ayay xulka qaranka ee maraykanku ay la yimaadeen oo weliba deg deg ahaa oo muddo labaatan daqiiqo gudahooda ay ku dhaliyeen afartaasi gool walow dhammaadkii qeybtii hore ciyaarta ay xulka qaranka ee japan gool la yimaadeen qaybtii dambe markii la isugu soo laabtayna gool kale ayay jamaan la timid oo ciyaarta afar iyo laba ayay ka dhigeen waxayna xoogaa usoo yaro ekaadeen in ay ka daba imaan kareen maraykanka laakiin maraykanku waa ay sii dheereeyeen goolashii ku hogaaminayeen oo shan iyo laba ayay ciyaartii markii dambe gaarsiiyeen sidaa ayayna koobka ku qaadeen ciyaaryahanada la yidhaahdo carly lloyd ayaa iyadu ahayd xidigii garoonka oo saddex gool ayay ka dhalisay xulka qaranka ee japan sidaana waxay ku suura gelisay in awood iyo xoog fara badan ay u sheegtaan gabdhaha japan sidaana maraykanka ayaa koobkan ku hantay ee falastiine bal marka la fiiriyo taariikhda maraykanku gaar ahaana gabdhuhu goormay ahayd markii ay ku guuleysteen koobkan adduunka ee gabdhaha
dabcan habeenkii xalay ahaa guusha ay gaareen waxay ahayd tii saddexaad oo ay koobkan ku hantaan sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ayaa ahayd markii ugu dambeysay maraykanku ay koobkan ku guuleystaan dabcan xidigihii caanka ah ee miyaham ayaa kamid ahaa dadkii xilliga koobka u suurageliyay maraykanku inay qaadaan marka maraykanku waxa uu noqday wadankii ugu horreeyay ee saddex mar ee koobkan ku guuleysta oo marka laga hadlayo ciyaartana kubadda cagta ee haweenka iyaga ayaa calanka u luxaya dad fara badan ma saadaalinayn sanadkan maraykanku inay ku guuleysanayaan oo waxaa laga cabsanayay gabdhaha wadanka jarmalka oo iyagu in dhoweydba wacdaro ka dhigayay koobka dunida iyagana kulankii ay la ciyaareen wuxuu ah kulankii ugu horreeyay ee maraykanku ay muujiyeen inay awood leeyihin ciyaarta samafinalka mariska ka hor yimaadeen oo laba iyo waxba ay ugu awood sheegteen taasi ayaa dabcan marka keentay in dad fara badan ay is yidhaahdaan maraykanku sanadkan guul uu gaari karaya falastiin waxaa xusid mudan in gabar ka mid a gabdhaha ee habeenkii xalay ahaa koobka qaaday ay ka mid ahayd ciyaartooydii lix iyo toban sano ka hor ee ka qeyb qaadanayay koobkan kuna guuleystay markii labaad ay ku guuleysatay iyada ayaana kabtan ahayd chris gabadha ee lagu magac christa ayay ahayd gabadhan haatan waxay jirtay afartan sano iyadoo afartan iyo sano jir ah ayay mar labaad koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka ay ku guuleysatay waxayna dabcan kusoo aadaysaa guushani xilli dalka maraykanka lagaga dabaaldegayo maalinta xorriyadda maraykanka ee afarta luuliyo oo dabcan maalintii sabtida ahayd marka guushan maraykanku ay gaareen qarannimo fara badan ayaa dalka maraykanka laga dareemaya waxaad arkaysaa markaaad dadka maraykanka ay kaasoo horbaxayaan iyaga oo funaanadihii maraykanka iyo calankii maraykanka xiran marka ka sokow guul koobeed waxaad moodaa inay ka badnaydo oo sidoo kale ay ahayd mid qaranka oo dhani uu arkayay inay tahay mid qaranku uu guul weyn ka gaaray dhanka kubadda cagta iyo dhanka qarannimada intaba aadaa umahadsan tahay maxamuud mascade ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka ee magaalada minneabolis si toosa ugu jira ismaaciil haye falastiina kolba dee maraykanka horta laysu soo dhigay waa kuwaaba dee hablihii maraykanku iyagaaba waad moodaa in xaggii rag kubaddiiba ay iminka ciyaari ciyaari markaad eegtid marka haatanna dhinacii suugaanta ayaan idiin soo gudbinayna dhegeystayaal
waa bishii ilaahay albaabada jannada furay iridaha jaxiimana amar lagu daboole rabbi ooda ha ugay anfucuun haddaynine indhahaaga soo laab afku hadal xun yuu odhan addimadu sharyay geli bixi waxaad awooddana waa bishii ilaahay ilaahay ilaahay inta kale ka dorite nebigoo umiyahaa iqra yidhi jibriile ayaad ku soo degay iqra yidhi jibriile ayaad ku soo degay Waa bishii Ilaahay, Ilaahay, Ilaahay. inta kale ka dorite nebigoo umiyahaa iqra yidhi jibriile ayaad ku soo degay iqra yidhi jibriile ayaad ku soo degay Ilaahay, Ilaahay, anigaa la yidhiye sodonka ayaamood dembi dhaafo doroso dinsada ilaahay ilaahay ilaahay anigaa la yidhiye sodonka ayaamood dembi dhaafo doroso magansada ilaahay
codka macaan ee fanaanada qadra daahir cigana waxay gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeenii aroornimo waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh subax wanaagsan
ilaahay ka yaabo aakhiro wax sii dhigo ilaahay ka yaabo aakhiro wax sii dhigo abid laguma siino waa amaha naftaadu weyn intaad maanta nooshahay ilaahay ka yaabo akhira wax sii dhigo ilaahay ka yaabo akhira wax sii dhigo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.